habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen sabti ah bisha juunna waa siddeed iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatanka waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan cashirkii al-shabaab shalay loogu dhigay deegaanka baxdo ee galguduud
markii la fiiriya runtii dagaalka ay la galaan dadka shacabka oo is abaabulay iyo dagaalada kaleeto ay la galaan ciidamada dawladda farqi weyna udhexeeya farqigaas udhexeeyana waxaad moodaa in markii dadka shacabka oo la dagaalamayaan in ay badanaa ku jabaan al-shabaab sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa safar ku aaday magaalada uu dagaalku sida ba-an u burburiyey ee mikolef waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiyaha ukrain uu ku tago magaaladaasi oo ku taalla koonfurta tan iyo markii ruushka uu galay dalkaasi ukrain ku dhowaad afar bilood ka hor xafiiska madaxweynaha ayaa maanta daabacay muuqaal zelenski oo indhaindhaynaya dhismo sare oo la degan yahay oo si xun u burburay iyo kulmo uu la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka zelenski waxa uu booqday askarta ku sugan jiidda hore ee koonfureed xafiiska madaxweynaha ma sheegin xilliga booqashadaasi ay dhacday ciidamada ruushka ayaa horaantii bishii maash waxaa laga saaray magaalada mikolef kadib markii ay gaareen duleedka caasimadda gobolka dhanka kaleeto sarkaal u hadlay ukrain ayaa waxa uu sheegay in dagaalo ba-anee ay ka socdaan tuulooyinka u dhow bariga magaalada sifarodoneski oo ciidamada ruushku ay isku dayayeen toddobaadyo inay la wareegaan gacan ku-haynteeda mas-uuliyiin ayaa sheegay maanta in ugu yaraan siddeed iyo toban qof ay ku dhinteen daadad waaweyn oo ku dhuftay waqooyiga bari ee indiya iyo bangaladesh taasi oo keentay malaayiin guri oo biyo ay ka sara mareen iyaga oo la sheegay daadadkuna in ay waxyeelayn isku xirkii gaadiidka gobolka asam ee dalka indiya ugu yaraan sagaal qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen daadadka iyo laba milyan oo qof oo guryahooda ay biyo qarqiyeen sida ay sheegtay wakaaladda maamulka masiibooyinka ee dowladda labada waddanba waxa ay weydiisteen ciidanka gargaar maadaama daadad badan ay ku soo wajahan yihiin roobabkana la filayo inay sii da-aan ilaa iyo dhammaadka usbuuca baraham butra oo ka mid ah webiyada ugu waaweyn asia ayaa ooda soo jebiyey waxaana daadad uu ku soo rogay saddex kun oo tuulo iyo dhul beereed ku yaala siddeed iyo toban ka mid a soddon iyo saddexda degmo ee asam wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in rag hubaysnaa weerar ay ku qaadeen macbad ay leeyihiin dadka siibka ah oo ku yaalla caasimadda afghanistan ee kabuul halkaas oo ay ku dileen hal qof kuna dhaawaceen toddoba kale afheenwarle wasaaradda cabdinaaf tokor ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay ku xireen bam markii ay gudaha u soo galeen macbadka iyaga oo dabqabad siiyey qaybo ka mida dhismaha tokor ayaa sheegay in daqado kadib goobta lagu qarxiyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey balse uusan geysan wax khasaare ah wuxuuna intaas ku daray in laba kuwa weerarka geysta ah lagu dilay howlgal lagu sugayey macbadkaasi weerar kadib waxaana howlgalkaasi ku dhintay mid talabaan ah warkiina dhegeystayaal waa naga intaas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay deegaanka baxda oo qiyaastii sagaashan kilomitar bariga ka xiga degmada cadaado ee gobolka galguduud waxaa shalayto dagaal uu ku dhex maray al-shabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan daraawiish galmuduga oo isku dhinaca ilo kala duwan ayaa v o eda u sheegay in ugu yaraan afartan ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay weerarkaasi maamulka galmudugna waxa ay sheegeen in ay boqol ka badan al-shabaab weerarkaasi lagu dilay marka laga soo tago marar ay ciidamada maraykanku ay sheegeen inay duqeymo ay uga dileen al-shabaab maleeshiya fara badan casharka baxdo loogu dhigay shalayto waxa uu ka mid yahay kuwo farakutirsi ah oo weerar ay iyagu soo qaadeen al-shabaab dharbaaxo loogu geysto badankoodna waxa ay kala hortageen dad shacaba ama taageerayaasha ururka ahlusunna haddaba maxay al-shabaab guuldarro marar badan ah ay ugala kulmaan dagaalada ay la galaan dadka shacabka su-aashaasi ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey axmed kaboole oo bartay arrimaha ammaanka horeyna u soo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada stockholm ee dalka sweden
waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a runtii dagaalka al-shabaab ma cusba dhacdooyinkiisana way kala duwanaayeen ilaa laga soo bilaabo bilowgii labada kun iyo sagaalkii ama labada kun iyo ilaa halka dhacdooyinka al-shabaab dagaalada lala galay ama dawladdu la gasho ama dadka shacabka la galaan way kala duwanaayeen haba ugu dambeyso dagaalkii shalay ka dhacay degmada baxdo ee gobolka galguduud markii la fiiriyo runtii dagaalka ay la galaan dadka shacabka oo is abaabulay iyo dagaalada kaleeto ay la galaan ciidamada dawladda farqi weyna udhexeeya farqigaas udhexeeyana waxaad moodaa in markii dadka shacabka oo la dagaalamayaan in ay badanaa ku jabaan al-shabaab marka arrintaa maxaa ugu wacan bay kula tahay
waxa ugu wacan aan isleeyahay waxaa la ogaaday nimankaan argagixisada oo badanaa waa koox waa unug muqaawamo ama kacdoon shacbi ma ahan waxa ay ku dagaalamayaan badanaa marka dadweynaha ayaa saldhig u ah in la dagaalo ama laga laga adkaado runtii al-shabaab ma ahane ururkan weyn meel kasta lagula dagaalamaa waayo aragnimo waxaa la helay ah in la awoodeeyo bulshada oo laisku dhaweeyo nidaamka dawliga iyo bulshada si aysan ugu dhex dhuumanin oo saas qaabkaas in looga adkaado ama ha noqoto ciraaq ama ha noqoto afghanistan ama kulligood oo dhan waxay isticmaalaan tacaalid oo yani theory ay ugu magac dareen counter insurgency aa jira coin oo la yidhi dadka hala yani hala awoodsiiyo si aysan argixisadu aysan hoy ugu noqonin marka gobolkan hadda markaa fiiriso dagaalada ka dhacay shalo kaleeto markaa fiiriso dagaaladii ka dhacay qolooyinkan la yidhahdo maxawusleyda isku magacaaba ay la galaan dagaalkii ka dhacay dhuusamareeb iyo gurcaal yani waxay ku tusinaysaa in quluubtii shacabku ay israacsan tahay awooddaasna looga hortegay rabitaan la-aan inay jirto waxaana gagaxsadaa inay deegaanka soo galaan ama ay xoog ku maquuniyaan wa waa gartay marka waxaad leedahay marar badan oo waxa dhacday al-shabaab ay weerareen xerooyin ciidamada african unionka ay ku leeyihiin soomaaliya oo askar badan ka dileen burundiga ugu dambeeyey xerooyin badan oo ay galeen marka waxaad leedahay hub iyo saanad military oo xoog lahoo meel lala fadhiyo maaha ma waxa macnaha sameynaye waa niyadda lagu dagaalamayo waxaan isleeyahay aniga iyo markii loo fiiriyaba khibradii laga soo faa'iideeyo wadamadii lagala dagaalamay ee argagixisada markii la fiiriyo waxaa aada iyo aada muhiim u ah kasbashada qulubta dadweynaha ayaa aada u muhiim ah si loola tacaalo kooxahan argagixisada ah dhacdooyinka saxda ah oo oo loo jeedana waxaa ka mid a tii baxda ka dhacday oo aada iyo aada sala loogu gumaaday marka waxaan islenahay waxay tahay marka laga reebo duqeymaha ay geystaan diyaaradahan oo ajnabiga marka laga reebo howlgallada amisom iyo waxaad moodaa inay u baahan tahay si loola tacaalo argagixisada in shacabka soomaalida la awoodeeyo lagu dhiirageliyo inay dagaal ka qayb qaataan la tuso xaqiiqda ah in al-shabaab ay dowladnimada kasoo horjeedaan aanan la kala saarsaarin koox koox loo kala saarsaarin kuwa kasoo horjeedee organizing lagu sameeyo ayaga la awoodeeyo nidaamka dawliga ah dadkana in aada la iskugu dhaweeyo ayaan arka aniga mab marka mabda baa mabda la dagaalami karaad leedahay uma arka runtii koox gaara inay ku guulaysatay dagaaladii gobolada dhexe iyo meel kasta al-shabaab lagu galayay shacabka soomaaliyeed ayaa la dagaalamayay laakiin mar kastaba waxaa loo baahan yahay dadka ahlu diinka ah inay afkaar ahaan kula dagaalamaan noodan habawsan in lagula dagaalamo dadkaasuna waxay u ahaayeen hormuudkii dugsileydii culimmadii dadkii meesha jooga oo ka dhiidhiyey dhibaatadii deegaanada ku hayeen marka dadka soomaaliyadaan runtii ahlusunna waljamaaca haddaanu koox gaara uma arko oo al-shabaab la dagaalantay laakiin dadka geesiyada ah shacabka soomaaliyeeda oo raba inay dadkaas ka celiyaan dulaysiga iyo maaragtay kasoo horjeedaan u arkay runtii ina ay tahay waxa saxda ah in la xoojiyaa waxyaalihii siyaasadaysan oo khilaaf hoosa ah ama ururadiimeedyadaas kaleeto kasoo horjeedana wadahadal arrintooda in lagu xaliyo ayaan ayaan isleeyahay inay inay fiicanta laakiin buddhiga muhiimadda in la siiyo in la awoodeeyo weliba waktiyadan adag markay dagaalada galaan oo ka guulaystaan ama mataqaana dagaalka la galo waxaa imaanaya dhibaato crisisaa ka dhex abuurmaya oo mataqaana dadaa ku dhimaya dadaa ku dhaawacmaya abaarihiyaa iska jira in dawladda soomaaliyeedna ay goboladaas focuska saarto dagaaladu ay ka socdaan oo ay kula jiraan nimankan argagixisada ah ayaan usoo jeedinaynaa kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa axmed kaboole oo bartay arrimaha ammaanka horena u soo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada stockholm ee dalka sweden wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa uu ka hadlay isbeddelka dhowaantan ka dhacay soomaaliya ee lagu doortay madaxda cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya howlaha mudnaanta leh ee horyaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdi barre cumar cabdirashiid oo magaalada nairobi ugu warramayey wariyaheena v o a khadar maxamuud xareed ayaa waxa ugu horeyn ka hadlayaa sida u arko isbeddelka iyo madaxda cusub ee dalka gaar ahaana soo magacaabistii ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdi barre
waxaa lasoo maray wakhti adiga adag oo dee laba sano hadda muddo ka badan doorasho laisku haystay alxamdulilah wax kastoo adigu lagu soo rafaacdo oo lagu soo dhibaatoodaba isbeddel ayaa yimid doorashada waxay u dhacday si adigu maanta yacni dadkii gacmaha kula jira qof aan ahayn baa ku soo baxay ayadana runtii waa guul sababtoo waxay yacni u tahay tusaale si kastoo dee dad aad u soo saaratid maaragtay inaysan ahayn inaad adigu ku guulaysanaysid wax aad la timaadid dadku hadda waxay u arkaan runtii in in kuleyba isbeddel wanaagsan oo yimid waxaan rajaynaynaa in ilaahay aati jidka saxda ah ku toosiyo oo dee dalkan si fiican lugaha loogu istaajiyo madaxweynuhu markii la doortay dee wakhti uu qaatay sida sharciyadda siinayso ra-isul wasaaro soo xulay runtii ninaan is leeyahay waa muggeeda waa leeyahay tayadeeda waa leeyahay aqoonteeda waa leeyahay iyo khibradda gudaha yacni waxa dalka ka jira ayuu soo xulay waan rajaynaynaa in insha allah kabinet isna uu soo xulo maaragtay iyadana tayadeeda leh dalkanna runtii ay yacni meel fiican meesha u jooga intay ka qaadaan meesha aan is leenahay dadku wuxuu gaarsiin karaa in ummadda shacabka ay dib ugu noqoto talada qofkii goosta in ayaga ka goodo in la gaarsiiyo haddii la yidhahdo
horey waxaad ahayd ra-iisul wasaare xafiiskan ra-iisul wasaaraha uga soo shaqeeyey laba jeer ka waran howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub iyo waxyaabaha laga filan karo dee waxyaabaha qabyada oo dhan ee horyaalla hadda yan waxaa hortaalla dhamaystirka dastuurka oo dee u baahan in dadku uu la talageliyo dadku ay ay fakarkooda ku darsadaan iyaguna hogaamiyaan waxaa dhiman arintaa dee somalilan iyo soomaaliya yani arinteeda in sidii loo dhamaystiri lahaa meel loo gaarsiin lahaa arrimihii siyaasadda amniga iyo ciidankan siyaasadiisa sidii meel asagana loo dhamaystiri lahaa dee kalsooni inay abuurto waxaa dhiman oo kaleeto arrimahan muxuu ahaa magaalada xamar statuskeeda sidii dastuurka loogu qeexi lahaa waxaan is leeyahay cadamo badanoo masiidaya yaalla waan aaminsanahay madaxweynuhu oo madaxweyne qof hadda hore soo maray khibrad leh ra-iisul wasaaruhuna waa nin isagana yacni soo joogay dalka ku soo jiray xaaladda siyaasadeed gacanta kula jiray runtii khibrad u leh waxaan is leeyahay labadoo hadday iska kaashadaan ee golo wasiir fiicanna soo xulaan kaashadaanna dee wadatashi dee maarata waxyaabaha qaarkood u baahan in la talageliyo bulshooyinta soomaaliyada oo dhan inay gaari karaan in la dhammaystiri karo afartan sano soo socoto lana gaarsiin kara dalkan doorasho ay shacabka soo doortaan dadka ku matalaya banaanka doorasho dadban laga baxo basically
dhinaca caqabadaha ka waran ee ka horgudban si guud dowladda cusub gaar ahaana horta waxaa loo baahan yahay baarlamaanka dee doorasho adagaa lasoo maray baarlamaanka waxaa la rabaa runtii inay la shaqeeyaan baarlamaanku inuu waxaa la rabaa ay hadda garowsadaan inaysan reer keliya iyo state keliya aysan matalinayn soomaaliyao dhan ay matalayaan way u baahan yihiin runtii horta xukuumadda inay kala shaqeeyaan sharciyada sida loo dhammaystiri lahaa xukuumadda caqabadaha haystaa intaan kuu sheegay dastuurka dhammaystirkiisa wax sahlan maaha oo wax u baahan in dadku uu la socdo moogtahay haddii ay iyagu xataa wax wanaaga wadaan laakiin dadka uu ka haro khatarteeda ay leedahay waa inuu dadka la socdaa arrimaha ay sida loo dhammaystirayo in amniga sida ciidankan siyaasadiisa dadku ugu heshiin lahaa dhowr mar baa laga sharqabiyey arrintaasi kalsooniga keeni kartaa federal systemka aan haysanno ma qeexna sidii loo qeexi lahaa dalkan shan dal ma ahane waa hal dal weyn statesku waa in ay noqdaan states federal system wada shaqaynaya oo uusan noqon state kastaa wuxuu raba inuu sameeyo isaga mida kalena ayaga ruuxooda federaalka keliya inaan ka hadalno maahane stateku waa in democracyga ilaa iyo degmada la gaarsiiya waa in awoodda maaha inuu ninka stateka haystaa uu isaga ka go-aan wax kasta marka waa in awooddii loo dejiyaa degmada dadku waa inay degmada ninka mas-uulka ay ku matalaya inay iga doortaan marka waa in waxaas un laga wada shaqeeya federaalka iyo stateka wada shaqeeya na waxay la tahay fursad ayaan haysanaa haddii laga faa'iidaysan waayo dhibkeeda leh waxaas leeyahay xukuumadda dowladda dhexaa horta hadda waxaa laga rabaa inay daadihayso dalka sentarka iyo stateska sidii dowladnimada loo furfuri lahaa hoos loo gaarsiin lahaa dhinaca inta badan xukuumadihii dalka soo maray waxaa jirtay caqabado ay kala kulmayeen maamul goboleedyada dowlad goboleedyada oo kale ma is leedahay xukuumaddan caqabad bay kala kulmi doontaa ana waxaan is leeyahay sida wax aan qeexnayn oo dhan caqabada lagala kulmaa waa in sistamka dastuurka xeerka annagana xeerinaya waa in la dhammaystiraa waa inay caddahay shuruucda ay ku wada shaqaynayaan stateka iyo federaalka aysan mugda ku jirin waa in sanadkan afartan sano dastuurkan kumeelgaar hawa sii ahaado kadib laakiin in loo odeeyo si indirect ah in dhammaystirkiisa la wada qaatay markaas dee qofkii sharciga ka leexda sharcigaa qabanaya laakiin anigu waxaan qabaa hadda in ahmiyad gaara la saaro sidii shuruucdan naxeerinaya annaga ee dastuurka ahi loogu heshiin lahaa si statesku ay jiraan baramiteris wax la dhaho qof kasta raacay qof kasta isan ahayn meeshuu rabo inuu ka baxi karo muuqta marka anigu waan isleeyahay labada madaxweynuhuna dee nin khibrad u leh waa la soona shaqeeyey stayteska waxaan is leeyahay ra-isul wasaarahana waa nin isagana khibradeeda leh oo markaas state yani jubbaland dhinaceeda ka shaqaynayay yaqaanana federal systemku siduu u shaqeeyo waan isleeyahay labadooda hadday iskaashadaan iyo kabinetka inay ka gungaari karaan haddii la yidhahdo nooca kaabinet ama nooca golo wasiiro oo xilligan loo baahan yahay maxaa ku talinaysa de golaha wasiirada maogtahay dadku dad baa waxay u haystaan golaha wasiirada technocrat kaliya inay yihiin ma aha golaha wasiiradu marna waa institutionskii inay ka shaqeeyaan oo dee institutional frameworkiga iyo constitutionka iyo ay yihiin dad horey u wadi kara marna waa inay constituenceska siyaasadeed ee ay ka soo jeedaan iyaga waa inay matali karaan siyaasadda ku matali karaan oo ay dee baahida siyaasadeed iyo iyo waxyaabaha jiroo dhan ee golaha wasiirada keeni karaan maraan waxaan is leeyahay golo wasiiro oo dhinacna ka qabtiri kara constituensigooda siyaasadiisii dhinacna institutional frameworkiga lagu shaqaynaya ama shakhsiyahaan ahaamate ama collective ahaan ahaatee inay yihiin dad ka shaqayn karaa waaya ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad soo jeedinaysaa runta anigu talo waxaan leeyahay dalkan ragga yimid tayadeeda waa leeyihiin aqoonteeda waa leeyihin khibradeeda waa leeyihin labada madaxweynaha iyo rasaalaha waa waa is leeyahay golo wasiiroo fiicanna inay soo xuli doonaan haddii la yidhahdo muhiim waxaa ah wadajirka dalka iyo dhib u heshiisin yacni waxyaabahan hadda taagan oo dhan dastuurka ah waxyaabaaan ka hadlayna siyaasadda amniga ah somalilan iyo soomaaliya ah arrimahan muxuu ahaa statuska xamar ah waxyaabahaasoo dhan waxay yihiin waxyaabaha soomaaliya dhab ugu sii heshiinayso marka waxaan is leeyahay nayahow wixii wadajirkeena dhaawacayana khatarteeday leedahay wax alla wixii dhabu heshiisiin gaarsiinaya dalkaana waa muhiim inaan annagoo dhan annagoo dhanna mas-uuliyiinteenna kaleetona waajibaa naga saaran in kulligeen aan la shaqeyno sidii arrinta tan ay u cagadhigi lahayd guddida ilaa
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sarmaarke oo magaalada nairobi ugu warramayey khadar maxamuud xareed waxaad weli nagala socotaan idaacaddeenii caawa iyo dunida laantaas soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idibkiinba meel kastoo aad ku sugantihiinba kula soo dhowaada barnaamijkeennii martida mikrofoonka guud ahaan marka la eegayo dhibaatooyinka caafimaadka maanka dhanka soomaalida waa laba mid un qofku inuu miyir qabo ama in caafimaadkiisa maanka wax ka sii yihiin dhibaatooyinka caafimaadka maanku way badan yihiin waana noocyo kala duwan hore waxaynu uga hadalnay dadka maqla codka aan cid kale la maqlayn ama adka waxyaaba aanay dadka kale la adkayn barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa xanuunka maanka ee qudubka niyadjabka ama dibreshinka oo dhowr nooc u kala baxa barnaamijkana waxaa inoogu marti ah doctor cabdirashiid takar oo ah victor soomaaliyeed oo degan magaalada leicester ee dalka britain aad yaad ayaad u mahadsan tahay doctor cabdirashiid bal waxaad warbixin inaga siisaa waxyaabaha keena xanuunka niyadjabka ama qudubka amaba murugada la yidhaahdo dibreshinka loo yaqaano cabdixaafidow xanuunkan murugada la yidhaahdo ama depressionka horta dadkeenu badanaa waxay isku qaldaan depression iyo stress stressku xanuun ma ahan waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay haddii ay muddo stresska ku jiro waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mida qofka depressionka qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehelaa ka dhintay ama qof magaranaysa dhaqaale ah dhaqaalihiibuu khasaaray ama shaqadiibaa ka dhuntay ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay ama wadnaha istaagay ama stroke baa ku dhacay taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada waxyaabaha keeloo kale waxaa ka mid a waxaa jira familo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto gabadheedu qabto habareer kala qabto marka marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka oo mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan ugu dhaco baa sahlan waa tahay marka laga eego dhinaca reer galbeedka xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu dhinaca soomaalidana mid unbaa dadka ku tilmaamaan bal wax nooga sheeg inta qaybood ee u qaybsamo
runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa say isu bedeshay sida ay tahay marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah dee depression sahlan moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada iyo severe depression oo magaranaysa la yidhaahdo major depressionna waa la yidhaahdaa marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay qofka mildiga qaboo kale xoogaa waa murugaysan yahay laakiin noloshiisii waa wataa waxba iskama bedelin waa shaqaystaa dadka ku dhex jiraa kan moderatka qaba waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay laga dareemayo wejigiisa xoogaa wax iska bedeleen laakiin kan safare depression qaba ama magaranaysaa major depression waxaa la yidhaahdo waxaa la dhici karta qofka caqligiisa oo dhan inuu isbedelo qaabka u fakarayay uu bedelo marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxaa soomaaliga waalida u naqaanaa oo halkaas gaaro qaabkaas waa loo qaybshaa waa tahay guud ahaan haddii aynu eegno dr cabdirashiidow dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka la eego bulshada soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqol joogga ah iyo dalalka reer galbeedku wax badan ayaa u dhexeeya bal waxay nooga shar
horta haddaan soomaalida fiirino weri cabdixaafid waxa weeye soomaalida gudaha joogta iyo soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarunta sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogto si kastoo xaaladda noloshaada u adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa laakiin qurbaha waxaa badan cidlo inaad noqotid inaad cid ku caawiso helin weliba gabdhaha gaar ahaan magaranaysa hooyo caruur haysata oon ida caawinaysa jirin marka soomaalida markaan firino waa taas guud ahaan soomaalidu dadyowga xanuunadan ku badan yihin bay ka mid tahay leanna waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato magaranaysaa waan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badanoo naga mida ay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yihin midda kaloo muhiimka inaan sheegna waxa weeye dadkan aan la joogno westig ama ingiriis joog ama sweden joog ama maraykan joog ayagu way yaqaanaan xanuunadan haddii lagu yidhaahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety baad qabtaa qofkan dhakhtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeenu waa inkirsan yihiin ma aaminsana xanuunadan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysaa haddii waxa istigmada la yidhaahdo haddii la yidhaahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkaya marka dhibaatooyinkaasaa aada u badan dawada haddii loo qoran inaysan qaadan baa macquula marka way ku badan taha dadkeena daweyntuna ma sahlan
maadaama oo shucuubta dadka soomaaliyeed ay dad muslimiina yihiin dr cabdirashiid intee ayay leeg tahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akriyo qur-aankii casharkii qaato sidoo kalena uu dawooyinkiisiina isticmaalo
waa runtii waa waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah horta sidaan hadalka ku bilownayba xanuunkanu waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka ilaahay ku yimaado diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaano dadka aan ku dhacayaan ka mid nahay ase dakhtar muslina soomaaliya waxaan aaminsanahay qur-aanka iyo waxaa la yidhaha ruqa sharciya oo dee adkaarta nabigii ka sugnaatay sida laysugu daweeyey inuu debreshku lamid yahay xanuunada kale haddii lug ay kaa jaban tahay cidna ma dhihin qur-aan ha isku akri laakiin dhaqankeenna waxaa ka mid ah hadduu qofku lug ka jaban tahay ama dheg xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawada isagoo raadsanaya qur-aanka la isku akriyo laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato ama wax ka weyn ha ahaato waxaa aada u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin ay isku koobaan dad gaara oo wax ku akriya ama qur-aan ku akriya ama sidaas marka anu kama soo horjeedo qur-aankii in laisku akriyo laakiin waxaan dhiiro gelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aankii in laisku akriyo haddii aynu eegno isticmaalka maandooriyaha qaybeeg ayuu ka qaataa niyad jabka iyo murugada
qayb weyn buu ka qaataa bulshadeena soomaaliya haddaan fiirino dibadda iyo gudahaba laba siyood baan u kala dhigayna dadka gudahii waddankii jira meel kastoo soomaaliya degan tahay maandooriyaha ugu weyn oo la isticmaalo waa qaadka meelaha qaarkood baashan xashiishka la yidhahdo ama canabiska la yidhahdo waa la isticmaalaa meelaha qaarkoodna kamri baa jira laakiin kan ugu badan waa qaadka qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka marka horeyso bilaabayo qofku farax yar dareemo laakiin marka u dambeyso depression ku dambeeyo hadduu mar kasta cuno oo habeen kasta marka magaranaysaa uu qaadku ka dhammaado depression dareemana marka dambe qof jiran oo depression qabuu noqonayo meelahan westiga aynu joogno cabdixaafid dhalinyarada yaryar oo teenage-ka ama magaranaysaa soddon jirka wixii ka yara waxaa aada u badan bahalkan xashiishka la yidhahdo aada u isticmaalaan u k waa laga yaqaanaa xashiishku wuxuu ka mid yahay maandooriyayaalka depressionka keeno dadka u keeno ugu dambayntii cabdirashiid doctor adigoo soo koobaya maxaad kula talin lahayd jaaliyadda soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool iyo kuwa jooga deegaanadii soomaalidaba runtii waxaan kula talin lahaa bulshadeenna xanuunkan waa xanuun xanuunada amarka ilaahay ku yimaada ka mid yahay waa xanuun hadduu qofku isku dayaco uusan daawo raadsan uusan xal raadin runtii qofka noloshiisa la hari kara qofkii waa nool iyo nafti waa ku jirtaa laakiin waxaa macquula inuusan wax qabsan qof xirxiran meel iska fadhiya marka dambena xanuuno jirka ay ku dhacaan macquula marka waxaan kula talin lahaa bulshada waxa u horeysa sameynaysid haddii xanuunkaa lagu sheego ama lagu garto waxa weeye inaad ka hadasho xanuunka inaad dadkaaga u sheegatid dadkaa ku kalsoontahay kala hadashid dhakhtar aragtid dhakhaatiirtu hadday tala kugula taliyaanna sida ay tahay aada u qaadatay waxaan kaloo kula talin lahaa bulshada dadka noocaas ay la joogaan hadday noqoto ehelka hadday noqoto culimmada iyo dadka masaajidada jooga inay u arkaan xanuunadan maanka ku dhaca ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato haddayse iyagu garanayn dadka dhakhaatiirta inay la xiriiraan inay dawo leeyihiin sida cagaarshowga iyo dhiikarta iyo sukarta dawo u leeyihiin bay xanuunadana dawo u leeyihiin khasabna ma aha qofka in keliya la siiyo qaabab kaloo badan oo lagu daweeyaa jira qaab la hadaloo qofka lala hadlayo xitaa inuu qofku dadka la sheekaysto oo yidhaaho saasaa dareemaya dawaday kamid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhaktar cabdirashiid takar ayuu kaasi ahaa oo toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijka martida microfonka tan iyo intaaynu mar kale kulmayna dhegaystayaal haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo cabdirashiidka waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanidkaasna wuxuu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo soo jeedinayay martida mikrofoonka haatanna ku soo dhowaada caweyska washington waa kan waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamed shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wuxuu isku dayey inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jibiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimid waa nin tuuga oo sameeyey ficil amaba tallaabo aada loola yaabay islamarkaana lama filaan noqotay hase iga daldaalan ayaan ku hollinayaay
waxaa kaloo aan idii hayaa jacayl uu xanuunka coronavirus kala xanibay iyo weliba fariimo jacayl oo ay dabayluhu xambaarayaan xanuunka dadkiyo dunida kala xidhay damaqa i haya kasii daraano dalki hooyiyo munahaanu dasaday
markaa qorshihiisa wuxuu ahaa saddex bilood buu meherkii kadib inuu talaaq ogolaa eedna bacda meherkii buu tiga dib u goosanayaa sweden buu ku noqonayaa de isagoon shooba noqon waasan qabti dacas adduunyadii kala xidhmayso dhise dhaba oo waayahaasi ku saabsan iyo weliba heese kaleba waxaad kaga bogan doontaan xubinta hal abuurka iyo heesaaga barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal kumanaan dhacdo oo xatooyo ama falal tuuganima ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaa uga dhaca iyadoo ciidamada ammaankuna si joogta ah howlahaasi ula tacaalaan hase yeeshee dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka laxada ee cidda dhibanaha ka maqan haddaba dalka kanada ayaa dhowaan waxa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadhareeba islamarkaana dadkii ka yaabiyey kadib markii ninkii tuugga ahaa ee wax xaday uu goobtii waxuu ka xaday uu dib ugu soo laabtay si uu dib ugu soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa iyadoo arrintaasina ay bulshadii ka yaabisay marka ay sheekadaasi maqleen bal haddaba sheekada yaanan idinka dilin aan soo dhoweeyay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya cabdixakiino sheekadan waxaa ka dhacday magaalada winninberg oo ku taala dalka canada wagaag siday u dhacday bal haddaad ugu horreyn aniga iyo dhegaystayaashaba aad noo faahfaahiso sheekadan waxay ku dhacday nin tuuga oo labaatan jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerashkiisiiba u dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto inta badanna wadamada halka baabuurta baabuurka la dhigto alaabo kalena waa la iska dhigtaa saaxiibka waa soo dhacay geerashkiiba u dhacay wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptob ku jiray talaagad yar oo kuwan qaboobaha lagu waxaa lagu shub lagu rito lagu qaboojiso ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karayay ayuu qaatay uu xabsaday markaa ma la tegay si fiican waxaa dhacday inuu alaabadii qaar ka mid ah meel aan meesha ka fogeyn oo kusii qarsaday intii uu markaa qaadi karayeyna uu qaaday oo uu la tegay halkii uu deganaa halkii uu degay cabdixakiin waxa weeyaan waa meel apartmentska meelaha ay ku yaalaan oo waxaa jira albaab weyn oo xagga hore laga soo galo kadibna qofku marka uu gudaha u galo uu dee guriguu deganaa uu gelayo beyt gurigiis ayuu doonay la tago albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu ogaaday ninkan tuuga ahay inuu furihiisii aanu sidan cabdixakiino waa furii dhamaayo alaabtii guriga ku geen lahaa guriga ku geli lahaa wuxuu isku dayey inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jibiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay waxa uu go-aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimi haddaba gara waa guriga soo xaday si fiican ee alaabadii badhna uu sito badhna uu meel soo dhigtay waa soo noqday geerashkii buu kusoo noqday waa usoo dhacay mar kale kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa xaaskiisiiba saqar bay maqashay ninkeedii bay toosisay waxaa la ogaaday nin guriga tuu ku jiro gacantaana lagu dhigay oo ninkii la qabay ha ninkii waa la qabtay booliiskii markii ay ninkii waxoogaa waraysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga usoo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaasoo marka ahayd saddexdii subaxnimo oo uu furayaashiisii meesha ku ilaaway alaabadii bar meel ku qadsaday intii kaleu qaatay ay gurigiisa ag taalo qorshuhu u socdayna iminka inuu ahaa inuu furihiisii dib usoo xado
alaabtii waxada maa furihiisiina dib usoo xado furihii furihii uu gurigiisa ku geli lahaa oo isagu lahaa inuu dib usoo xado halkaasaa sidii ninkii xabsiga lagu geeyey isagoo inuu waxoogaa soo cabay baa la sheegay askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay dee maxkamad buu sugaya ninkaasi cabdixakiino marka wuxuu ma arki jiray dee kolley fulaha iyo tuugubay tajabayaan ayaa badan
waag markaa cabdixaafid ninkani alaabtan guray garawade marka hore kama fikirin dee furahan iyo waxaana markuu meeshii tugun buu ogaaday in aanu furihiiba haysanin marka maystiri intaas ma intaas ma ka socotay sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabtaa dib usii dhigto islaamku soo cirweynidiisa ayaa alaabtaa usii taalay iyo inuu dee waxaaba de cabdixakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado uu soo noqday alaabtii meel kale meelba u taallaa iyadoo dee hadduu furu haysan lahaa waa intaa uu qaadayna waa gelin lahaa waa usoo noqon laha waa iska qaadan lahaa laakiin furihii uu kaga tegay gaarsiga dhexdiisa siduu dub ugu soo xadi lahaa ayaa dee mu calfan furihiisii ma calfan alaabadii ma calfan intuu sii qaatay ma calfan xabsi ambudee saaxiibkeen tegey marka ninkaasi laba dembi buu ku jiraa dembi ah inuu alaab qaatay inuu ilaa askari la dagaalamo dhaawacay inuu alaab qaatay inuu askari la dagaalamay inuu guri jabiyey inuu u dhacay inuu xilli xun socday inuu guri albaab xoog riixay inuu khasab ku furay inuu guriga gudaha u galay inuu alaabo qaatay inuu kala qariyey inuu askarigii laal ku dhuftay haraatiyey ilaa abaarmanku deganaa garoo waa soo jebiyey abaarmanku deganaa xataa albaabkii hore inuu soo jebiyey shan kun oo ganaaxa iyo maxkamad ayaa u taala iminka ninka odayga hay aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayay qaybaha inoo haray ee barnaamijkeenna caawana dhegaystayaal waxaynu gebi ahaanba kusoo qaadan doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii saddexaad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo sameeyey heesa doora oo ka mida kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhagaysto waxaana uu qaybtan caawa inagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesahaasi uu curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan waxaynaynu dhegaystayaal si aanba qaadi doonaa halkii toddobaadkii hore uu waraysigu inoo taagnaa intaa dibjirhay xaggeeda gelayd iyo heestaasi qamar qaadaya adeenu intaasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananayaa si kale kuma garatid maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagiiga maqnayd maxaad iga raagtay ha ha hees kaloo iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa eegto iyadana dardaaran iyo guubaabo iyo maxaan ku idhaahdaa sida doontaba u dhig waxaan ku idhaa qofkii loo sheegayo hooyadana la idhaha soo dadaal sagal kuma garatida waa waxaa la idhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa haka badiya sooma oradka iyaduna waxaan filaya qiyaastii inaanay ka fogeyn baan filaya noloshan waxa aynu wax ka tirinayno o dhan igu wax wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqaca aynu ku jirno ha noqoto dad jecel oo wada jooga ha noqoto qof qofku jeclaa waayey ha noqoto dad jecel oo calafku kala qaaday adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan markii dhinaca jacaylka noqoto dee waa waa marxaladaha aynu ku sugannahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qofka ku dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee suugaantu waxay ka curataadaa haye xanuunadaa bulshada ka jira cabdixakiin intaynaan heerka guda gelin inta badan waxaa la yidhaahdaa qolada psychologigu waxay bilaabanka qofka waxay waxay yidhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay bay yidhahdaan jirka iyo ruuxda ama nafta inta badan jirka jirku wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar ayaa soo gaadha xanuunaa ku dhaca nabaraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil fara badan igusoo waxyaabo fara badan soo gaadhaan marka had iyo jeer meelaha irbadda iyo dawadu gaari weydo haye waa xanuunadii ha xanuunadii nafta ku dhacayay aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirhka halkan jidhka bini aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaaj garaynayo ama maxaanku idhaha dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaantu waxyaabaha gaadhay ka mid tahan idhaahdo waxa keliyayaan odhan
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaaj gareeyo waa blastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walbaba halka halka yaro cuncunaysa loo xoqo loo xoqo aad iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaantay inaan usoo noqonin waxaa la dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse dee qofkii indhayo dhegaba uu leeyahay dee nolosha iyo waaqicii uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo uun miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aad xaalo ka curinayso waktiga taagan midna waa mid mila-awaad ku dhisan aad iyo aad suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila-awaalka ah waxaa ka mid a dee jecel dhiigma lagu qorayo kale weli dhuuxma loo shido isna saanta dhawarkiima lagu dheegay feedhaha dabanada cad laga taray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta malaawaadka ka aad iyo aad xinjiraan islaalan rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha xinjiraan islaalan rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaasoo dhan samayn kara qof qof dee dartii waxyaabahaasoo dhan u samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mida intuu fatiin soo qaaday oo uu sidaa ugu jaray dabadeedna magaceegii ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa middaa midna wax weeyaan suugaan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynayo oo kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga haa inta badanna waxaan anigu door bidataa xaqiiqdaa xagga malaawaalka kuma bedmi waagaag haddaynu markaa heestii usoo noqonno waxaa si wada jira u qaadaya hoodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saaynu tilmaanay waa waa gubaaba uun waa waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ee nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii horeo kale qis qiso gaara lahayd
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay ninetenkii ahayd sidaan filayo de horta laba finaano culculus baa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys ka mida qoysaska fankaanu ahaadkaysa uga xidhannahay waana dadaan jecelahay horniyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodanna maraykan bay la degan tahay cabdixakiino dee mursalna anagu halkan la degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado boqolyoogiisa iyo tusiyelkiisa iyo xiisidiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun ay ii soo didaan ay ii soo dheereen ay iga soo habsaamin
Mhm. marna waaxid waxa weeye aan saabsaan marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan mayse waa malaayiin aan idhaahda ama de intaasoo kuna cid kastoo xaaladaas haysato oo dhan bay ku kooban tahay ayay ka hadlaysaa ha oo inageenaasa laga yaabin waxa weeyaan maaba taasi taas mas-aal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatid heestaasi dee ha dee ha in adeer in ca- in carab aruurti haddaanad wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xajiran buu yidhi mood dhagax iska noqo ha marka meel aan ugu hadhaaba ma jirto
soo dadaal isoo dadaal deeqday maankeena soo dadaaliye soo dadaal soo dadaal deeqday maankeena soo dadaaliye jacayl dahabaawo gala diiwaanka taariikhda dambana duruusa reeba oo dalkeniya dunida gaadha macaan dalkeniya dunida gaadha jacayl dahabaawo gala diiwaanka taariikhda dambana duruusa reeba oo dalkeniya dunida gaadha odan dalkeniya dunida gaadha soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeqday maankee soo dadaali
waa hagaag Een, haddaynu markaa dib ugu noqonno een, eh, dhinacii sugaanta kala duwan een, eh, waxaynu ka soo hadalnay iyadoo la isgubaabinayo iyo iyadoo la israagsaday iyo iyadoo jacaylkii cirroobi waayo waxyaaba badan baynu soo taabanay Een, haddaanan qaldanayn waxaa sameeyey xasan xaaji cabdilaahi xasan genay eestow xasan aadan samatarqaada tidhaahdaa geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala raray misna geed ku kala xidhay ha laba guri isku ogaa laba guri soogaa waxay is cajiibka ahayd god muxuu ku kula riday laba guri soogaa ha geerida mid yidhi ho ka Een, eh, dee nolosha waxyaabo badan waxyaabo badan baa dadka kala fogeeya oo markaynu heestaasoo kale leenahay geedi dheer muxuu calaf gacal ooman kala xidhay kala raray maxaan isna geed ku kala xidhay marka een, waxyaabo badan baa dadka kala fogeeya saynu ka soo hadalna markii dhowed laba wadanoo kala fog bay ku noolaan karaan qof baa safri kara geeri baa kala fogeyn karta duruuftiiba ayaa kala fogeyn kara Een, muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dad badan kala xidhay oo haddana iyagoo isu iman karayay haddana duruuftu keentay inay isku iman kari waayaan xanuunkii muddooyinkii dambe adduunyadoo dhan ka dilaacay la yidhahdo coronavirus oo ilaa haddaba jira
ha
Een, hees baa jirtay iyadana ataa kaga hadlayso waayahaas iyo maxaan ku idhahdaa coronaha dadka kala xidhay waa waaqiciyadaasu meel la socotaa qiyaastii
exactly waa heestaa waxaan sameeyey berigii karoonuhu waniga bilowgiisiiba ahayd Een, berigii karoonuhu inagu cusbaa ayaa ayaan heestaa qoray Een, heestu waxay ka hadlaysaa gabadh iyo wiil markaas uu isguursaday deedna inankii inanku wuxuu degan yahay qurbaha isu dhan buu joogaa Een, hargeysuu imanayaa 2019 dabayaaqadeedii si uu gabadhan u mehersado markaa iyadu hargeysa joogta Ee, inantii markii uu mehersaday haye ayuun buu is oranayaa bal haddana dib u yaro noqo oo lacag yar soo ururso soo yaro shaqayso si haddii gabadha u guri geysato markaa qorshihiisu wuxuu ahaa saddex bilood buu mehersi kadib inuu la talaaqo galo haye eedna bacdan heerkiibuu tiga dib u goosanayaa sweden buu ku noqonayaa dee isagoon shooba noqon waatan qabti dhacas adduunyada kala xidhmaysa adduunyadii kala xidhmayso haya ee la odhanayo ilaa marka dambe lama dhaqaaqi karo yaa diyaarad bixi kartaa ma jirto haye isagii waa caruus cusub waana nin ukun guursaday
maraa waaxid waana nin dhalinyaro ah marka xaaladda dee waa dareemi karaysaa mo meel uu ka arki karayo ma ji- meel uu ka arki karayo ma joogo Een, marka xaaladdaasaan wallahi shirniyo halkaa wallahi waa wadnigu talow deynta qofoo kale xanuunsaasi haystaa talow deyntaa sidaa u kala xidhan markaa waxaad tidhi xanuunkan dadka iyo dunidaba kala xidhay dabaqay hayaa ka sii daranoo dabaqaya aa dalkii hooyadii markaa dee gabadhuu guursan jiray baa magaceyga igu soo daray oo muna la odhan jiray gabadhuu guursaday markaa balelaban magaceyga igu soo daray dalkii hooyadii iyo munaan u darsaday marka ninkani eh, isagu wuxuu dee naftii waxay biday inuu dabaylaha dhacaya dabaylaha dhabanaya inuu fariin far- eh, farsado oo uu yidhaahdo adaa duulo dabaysha cirka ay duruufaha jira ka dhegadhebanaysa dareenkayga fariin u dira dartaa dhayarkiiyo dalanbaaf
marka markaa mawjadii fariimaha dabaylaha iyo shimbiraha iyo galaydhkii la adeegsan jire nina odhan jiray galaydh yahow maxaan ku idhaahdaa ha waa xaaladihii la adeegsan jiray marka mar haddii dadkii la joojiyey dabayl unbaa la adeegsan karayaa iyo shi- iyo maxaan ku idhaha shimbiro iyo wixii kale
dee dabaysheedu karoonuma joojinaysa waa taa iska socotoon haddaan doon baxaynin marka baxaynin eh, diyaarad soconaynin tareen jirin gaari lagu iman karin dee wuxuu sheegi jirsa tahay dabaylaha fariinta faro qalbiga doobiyo xiisaha dhibayo qurbiyo dibad baa gaashada yan degane kadaahilaha yan degane kadaahilaha alla alla alla waa runtay alla alla alla waa runtay alla alla alla waa runtay alla alla alla waa runtay caddaatuulo dabay shacirkaay duruufaha jira ka dhagadada dareenkaygiyo fariinu diro dartaa dayarkii waa dalabog adaatuulo dabay shacirkaay duruufaha jira ka dhagadadani dareenkaygiyo fariinu diro dartaa dayarkii waa dalambog xanuunka dadkiyo dunida kala xidhay damaqa i haya kasii darano dalki hooyo munahaanu darsaday xanuunka dadkiyo dunida kala xidhay damaqa i haya kasii darano dalki hooyo munahaanu darsaday dalki hooyo munahaanu darsaday
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
cidliya darbigan wada darismo waxaan dugsadaa xasuus durugto rajaan gacalkiiyo darafka haystaa rajaan gacalkiiyo darafka haystaa cidliya darbigan
haweyska washington ayaa dhegeysteen iyo cabdixakiim maxamuud shirwac halkaad weli nagala socotaana waa washington haddii aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu door karoonaa madaxweynaha ukrain volodimir zelonski ayaa safar waxa uu ku tegay magaalo uu dagaalku burburiyey waa magaalada mikolev waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiyaha ukrain uu ku tago magaalo ku taalla koonfurta tan iyo markii ruushku uu galay ukrain ku dhowaad afar bilood ka hor xafiiska madaxweynaha ayaa maanta daabacay muuqaal zeloniski oo indheindheynaya dhismo sare oo la degan yahay oo si xun u burburay iyo kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka zelenski waxa uu booqday askarta ku sugan jiyadda hore ee koonfureed xafiiska madaxweynaha ma sheegin xilliga booqashadaasi ay dhacday wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka afghanistan ayaa sheegtay in rag hubaysnaa weerar ay ku qaadeen macbad ay leeyihiin dadka sikiska oo ku yaala caasimadda afghanistan ee kabuul halkaasoo ay ku dileen hal qof kuna dhaawaceen toddoba kale afhayeen u hadlayay wasaaradda cabdinaafi takoor ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay ku xireen bam markii ay gudaha u galeen macbadka iyaga oo dab qabadsiiyey qaybo ka mida dhismahaasi waa hagaagka muusika dhigayna ku soo dhacayana waa xasan aadan samatar iyo heestii baladweyne timo boqonta joogo bool goronyo la mudo heestii beledweyne xasan cali samatar ayaa qaadayay waxaana ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida waa ibraahim xasan daandurayo indile nabadgelyo